habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa fiidnimo arbaco ah bisha oktoobar ee sanadka laba kun iyo koob iyo labaatankana waa lix waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah faahfaahin ka soo baxaysa qarax dabayaaqadii bishii hore ka dhacay magaalada gotemburg ee dalka sweden ninkii loo raadinayay in qaraxa ee magaalada yotbori ka dhacay waxaa dhacday maantay abaarihii sagaalka iyo bar in booliiska dad u soo gudbiyeen inay arkaan qof mayd ah oo biyaha dhexdiisa ku dhex jira booliiska markay tageen meeshaas waxay la kulmeen ninkii loo haystay qaraxa
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee magaalada laascaanood iyadoo qaar ka mida ganacsatada magaaladaasi ay sheegeen inay ilaalinayaan hantida dadkii laga saaray magaalada
ilaahow carradu aarantoo aayar lagu naaxo ilaahow abay noo dhasho inan kullayn waayo awaarihiiyo siigada allow roobku ku arooro allow subag ardaayada ku xidhan awrtu sidii weydo ilaahow aroos loo baxo iyo ilixidgeed weyn
waxaad sidoo kale dhegaysan qodobadaas iyo warar kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan balse inta ka horreysa waa warkii dunida oo aan idin akhriyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ayaa maanta ku dhawaaqay golo wasaaradeed oo cusub oo ka kooban labiiyo labaatan xubin isagoo ku soo daray xubno mucaarad ah wasiirada waxaa ku jira demek macron oo sii haynaya jegadii ahayd ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo wasiirka arrimaha dibadda sidoo kale waxaa jegadiisii wasiirka maaliyadda dib loogu magacaabay axmed shide oo jagadan soo hayay ra-iisul wasaaraha ethoobiya ayaa jagooyin u magacaabay laba xubin oo ka soo jeeda mucaaradka sidoo kalena waxa uu wasiirkii gaashaandhigga ka dhigay siyaasiga abraham beele oo ka soo jeeda gobolka tigre ee dalka ethoobiya azerbaijaan ayaa beenisay eedeymo kaga yimid iiraan oo ah in milatari israa'iili ah ay joogaan dalkaasi kadib markii tehraan ay dholotus milatari ku samaysay xuduudda labada dal taas oo sare usii qaaday xiisadda ka dhex oogan dariskan iiraan ayaa eedeymaha ku saabsan cadowgeeda israa'il samaysay khamiistii waxaana maalin kadib ay telefishinada dowladda muujiyeen taangiyo iyo diyaarado dagaal oo duqeynaya bartilmaameedyo ku yaala waqooyi galbeed ee dalkaasi meel u dhow xuduudda israa'iil ayaa ah dal hub badan siiya azerbaijaan oo sanadkii tegay dagaal kaga adkaaday dariskeeda armeniya oo isku qabteen gobolka lagu muransan yahay ee nagorno karabakh afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda azerbaijaan leyla cabdulaahiva ayaa sheegtay in sheegashooyinka iiraan aysan waxba ka jirin wasiirka arrimaha dibadda iiraan xuseen amiir cabdulaah ayaa toddobaadkii tegay u sheegay safiirka azerbaijaan in dalkiisa uusan u dulqaadan doonin joogitaanka iyo dhaqdhaqaaqyada israa'il ee meel ku dhegan xuduudooda qaxootigii ugu horreeyey ee afghanistan ah ayaa gaaray ciidda dalka kanada tan iyo intii ka dambeysay markii kooxda taalibaan ay xukunka ka tuureen dowladdii afghanistan ee uu madaxweynaha ka ahaa ashraf ghani islamarkaana ciidamada isbahaysiga ee maraykanka uu hogaamiyo ay soo afjareen ku dhowaad labaatan sano oo dalkaasi ay ku sugnaayeen qaxootiga dib ujadinta looga sameeyey kanada ayaa afar iyo toban maalmood lagu karantiiray shan ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada toronto xilli dalkaasi uu wajahayo kor u kaca hirka afraad ee xanuunka covid sagaal iyo toban oo faro kulul ku haya dadka qaxootiga ayaa markii la talaalay islamarkaana baaritaan caafimaad lagu sameeyey kadib la dejiyey magaalooyin ka mid a kanada tallaabadan ayaa imaaneysa iyadoo dowladda kanada ay horey ugu dhawaaqday in dalkeeda ay dib udejin ka siin doonto afartan kun oo ka mid a qaxootiga afghanistan ee ka baxsanaya colaada ka taagan dalkaasi dhinaca kale kooxda caalamiga ee u dooda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa ku eedeysay taalibaan inay si sharci darro ah ku dileen saddex iyo toban xubin oo ka tirsan qowmiyadda laga tiro badan yahay ee hazara soddonkii bishii agost kadib markii ay la wareegeen gacan ku haynta dalka ay dagaaladu ragaadiyeen ee afghanistan dhibanayaashan waxaa ka mid ahaa koob iyo toban askari oo hore uga tirsanaa xukuumaddii afghanistan ee la eriyey iyo laba qof oo rayid ah oo ay ku jirtay gabar toddobiyo toban sano jir ah sida ay amnesty international ku sheegtay warbixin cusub oo ay faafisay talaadadii dilalka ka baxsan sharciga ayaa ka dhacay tuulada kahoor oo ka tirsan degmada kidir ee bartamaha gobolka dayqundi sida lagu sheegay warbixin iyadoo laga soo xigtay markhaatiyaal goobjoogayaal ahaa dhegeystayaal warkii dunidana waa naga intaa halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal booliska sweden ayaa markii ugu horeysay ka hadlay qarixii weynaa ee sideed labaatankii bishii sebtembar ka dhacay magaalada gothenburg oo ay ku dhaawacmeen lix iyo labaatan qof booliska ayaa sheegay inay heleen meydka ninkii lagu tuhunsanaa inuu soo maleegay qaraxaasi haddaba wariyaha v o eda ee london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa la xiriiray cabdulaahi maxamed oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaaladaasi
walaal waa ninkii loo raadinayay in qaraxa magaalada yotbori ka dhacay waxaa dhacday maantay abaarihii sagaalka iyo bar in booliiska dad usoo gudbiyeen inay arkaan qof mayd ah oo biyaha dhexdiisa ku dhex jira booliiska markay tageen meeshaas waxay la kulmeen ninkii loo haystay qaraxa in inuu geystay oo mayd ah marka booliiskana waxay sheegeen inay aada uga xun yihiin in ay asigoo nool aysan la kulmin oo asiga dhintay ay la kulmeen marka qofka hadda lagu tuumayo in qaraxaas uu geystay waa isagaad ula jeedaa
waa asiga haa muxuu u adeegsaday qaraxa ma la ogyahay qaraxa booliiska weli warbixintaas masoo ma aysan soo si fiican ma aysan weli si fiican u faahfaahin laakiin sida jaraa'idada aad ka wada aragteen iyo dadka dhan meel kasta ay ka arkeen waa qarax waxyaaba qaraxa uu asiga isku soo xreeray xaggee laga hela meydkiisa ma meel u dhow dhismayaashii qaraxa oo ka dhacay mise meel kale oo ka fog
meesha hadda laga helay asiga meedkiisa waxay runtii ay aada uga dhowdahay oo dhowr tilaabo ay u jirtaa meesha ay ku shiraan xildhibaanada golaha deegaanka waa centerka magaalada marka waa xafiiskiina agagaarkiisa laga helay waa xafiiskiina agagaarkiisa ma la og yahay marka sababta uu u geystay falkan iyo qaraxan walaal wuxuu ka caawinayay in guri hooyadiis ay leedahay lagu wareejiyo in si xun loola dhaqmay oo aan maaragtay si xardaro ah loola dhaqmay marka cabasho badan wuxuu la kulmay hore ula kulmay dadka shaqada kulahaa guryaha arrimaha guryaha oo dacwo badan iyo iyo wakti badan uu ku bixiyey laakiin wuxuu runtii mar kasta uu dadkaas u sheegi jiray inay si xaqdara ah ay ay ay ula dhaqmeen marka waxaa la qiyaasaa in ciil ama ama xanaaq meeshaas uu ka qaaday inuu inuu ku qarxiyay guriga waxaa kaleeto oo runtii muhiim ah maalinta qaraxa u dhacaya waxay ahayd maalinta guriga hooyadiis ee deganeed laga soo celin lahaa marka waxaa isku soo aaday maalinta guriga furihiisa laga soo celin lahaa iyo maalinta guriga qaraxa uu ka dhacay waa gartay booliisku ma ka hadleen marka inuu ahaa qof caadi ah iyo inuu ahaa qof dhimirka laga hayay weli warbixin oo faahfaahsan caafimaadkiisa booliiska ma aysan soo gudbin wiigii lasoo dhaafay oo dhan wiigii ugu dambeeyay oo dhan waxay runtii ay ku daba joogeen oo la la-ay meel meel oo sal iiraad dhigay ilaa iyo ay booliiska ay xataa la contact gareeyaan wadamada kaleeto u dhadhow sweden si haddii uu baxsaday iyo haddii uu wadanka joogo micnaha layskaga wada warhayo laakiin maantay waxay dhacday asigoo dhintay oo biyo dhexdiisa laga dhex helay in in la helay nin horey dembi loogu haystay ma yahay markaa
maya wax ilaa iyo hadda aan ognahnay ama booliiska uu sheegay ma ma ma jiraan da-diisa ma la ogyahay ninka
waxa weeye konton iyo shan sano jir
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi maxamed oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada gothenburg oo u waramayey wariyaha v o eda ridwaan xaaji cabdiweli qaar ka mid a dadka faraha badan ee toddobaadkan mas-uuliyiinta somalilan ay ka saareen magaalada laascanood waxaa ka mid ahaa dad meherado ganacsi ku lahaa magaalada dadka magaalada ayaa sheegay qaarkood inay goobahaasi ganacsiga ay gacanta ku hayaan ayna xiriir la soo sameeyeen dadkii iska lahaa warbixintan waxaa magaalada laascanood nooga soo diray wariyaha v o eda cabdikariin cabdulaahi olol qaar ka mid a ganacsatada suuqa magaalada laascanood ayaa ka hadlay siday u ilaaliyaan hantidii ganacsatadii ka soo jeeday koonfurta soomaaliya ee deriska la ahaa waxayna sheegeen inay u ilaaliyaan maalintii iyagoona ka ilaaliya dayac kasta waxaynay sheegeen ganacsatadani inay la soo xidhiidheen kuwaasoo u sheegay in xoolahoodu ay yihiin ammaan sidoo kale ganacsatadan ayaa ii sheegay in habeenkii ciidamada ammaanka ee booliisku ay ilaaliyaan guud ahaan suuqa maalintina iyagoo ay mas-uuliyadi ka saaran tahay ugu horreyn iyagoo v o a uga warramaya ayaa hadalladoodii waxaa ka mid ahaa waxaan ahay magacayga waxaa ladhahay cabdikariin carab baa la dhahaa waxaan ka mid ahay ganacsatada gobolka sool nimanku deriska la raray la raafay deriska la ahaayeen waxaan harahayga o dhan iga xiga waxa weeye nimankii deriskii la ahaa hantidooda marka waa la ilaaliyaa waa u xiftinaa wax laga boobay iyo wax la furtay toonan ma jiraan amnigoodu habeen subaxiina shantaan usoo kacnaa waa ilaala waardiyaanku la wareegnaa maalintiina annagaas ma warra waxna waanu joognaa waan ilaalinaa meel kastana saasa laga ilaalinaya wax la qaatee la boobay toona ma jiraan ilaa intay ama raranayaan ama iibsanayaan waana wax xafidana waa ilaalinayna bal ka waran qaabkay idinku ilaalinaysaan hadda adiga miiskan ayaa deris kula ah bal iga war miiskan marka habeenkii au nimanka la qabanayay xadhkaha laguma adkayn marka waan xidhxidhay bacana waa uga xidxidhnay maalintiina waan soo jeednaa da waa ilaalinaa habeenkiina waardiyahan kusii ballaminayo subaxiina waardiyahan kula wareegnaa dee isaga lagala xisaabtamaya wixii maalintii annaga ilaalinaa imise adiga deriskula ahaayeen halkana wax ku iibsanaya dhowr sano dee waqtiya badan baan derishayn ma idinla soo hadleen hadda waa la hadalay ayaguna la soo hadleen oo garawey joogaan waxay ganacsatada ahaa wixii maatooyinkahana waa la gudbiyey waxna gaalkacyo waxna koonfur sidoo kale waxaan ku sugannahay suuqa magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ganacsatada gaar ahaan dhallinyarada iyo dadka suuqa ku sugan waxay sheegeen in dadka ay deriska la ahaayeen inay xoolahooda u xifdiyeen qaarkood ay u ilaaliyeen baca ugu xidheen ciidamada ilaaliya habeenkiina ay si weyn ugu ballamiyeen haa sax weeye magacaygu maxamed weeye la ahaayeen waan u ilaalinay qofka ugu horeyso deriska mas-uulidkaa saaran tahay marka waanu hagaajinay waan xifdinay sidaa weye waxaan arkaa baca xidhxidhan maxay yihiin bacahani iyo kor iyo hoosba lagu xidhay haa sax bacaha annaga ku xidhnay waxaa weeye hantidii ku dhex jirto hantii lagama gurin bacii baan ku xafdinay boor hadday tahay iyo hadday wax kale tahayba iyo haddii qofkii macnihii tiigsanayoo kale bacii baan kaga xidhnay oo kale
halkan oo kale dad intee legba xoolahooda hadda ku ilaalinaysaan tiradooda dee tiradooda horta waa badan tahay waa dhowr iyo toban meherood weeye dadka joogay dhowr iyo toban qofay ahaayeen deris bayna ahaayeen dee waa taa saddex meherood keliya ka furan wixii meherad ahaa bal ka warran dadka deriskaidinla ahaa xoolihii ay ka tageen qaarkoodna ay bacahan ku xidhayiin magacaagadoo ku bilaabay bismillahi raxmaan raxiim magacay waa abdixaafid waxaan salaamayaa v o a cabdikariin olol wallaahi horta anagu dadaal badan baan ku bixinaa saan alaabtooda ugu ilaalin lahayn dee koley taa hadda ognahayna wax laga taataabtay ama laga dhacay ma jirto inta alaabtaan ka agdhownahay oo aan deriska lanahay wax laga taabtay oo ama laga xoogtay ma jirtaan marka dee dadaal badan xilligaa duhur weeyaan waxaan usoo jeedna halkaa u fadhinaa waxa weye waanaan waxooda u waardiyeynaa maadaama habeenkii ay dee ilaalo gaara leeyihiinoo ay dee ciidanka ilaaliyaan maadaama duhurkii aan cidna waardiyeyn anagu maadaama aan deris la ahayn xaalkaa u fadhinayna maaragtay waxoodana u waardiyeyno wax ayagana gadanno qaabkay u ilaaliseen ganacsiga laydinkaga tegey dadka aad deriska haydeen muddada dheerna aad wada ganacsanayseen ee idiin dhowaa
dee horta iyagaa sii xirxidhay oo maaragtay bacood iyo nidaamkooda ku sii xidhay annagu keliya waxaan ka ilaalinay in la furto ama la dilaacsado oo xatooya ungaadhown baan ka ilaalina marka waa saasaan u waardiiyeen oo maidi soo weydiiyaan ganacsigoodii iyo xaalkiisu siduu yahay haa waana soo weydiiyaan annaguna dee waa ugu qalbi qaboojinaa inaan wax taabasho ama wax xatooya aan loo geysan sidii ay bacdi ay ku xidheen habeenkii ama maalinkii ay laga daadgureeyena ay weli ugu xidhan tahay cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
markana etoobiya ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa maanta ku dhawaaqay golo wasaaradeed oo cusub oo ka kooban labaiyo toban xubnood waxaa ku jira damenek macron oo sii haya jegadii ahayd ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo wasiirka arrimaha dibadda sidoo kale waxaa jegada wasiirka maaliyadda dib loogu magacaabay axmed shide ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa jagooyin u magacaabay laba xubin oo kasoo jeeda mucaaradka sidoo kale waxa uu wasiirka gaashaandhigga ka dhigay siyaasiga abraham bele oo kasoo jeeda gobolka tigre dhinaca kale weriye tasfalem waldes oo ah aasaasaha iyo tafatiraha shabakadda ethoobian insider oo ah bog wararka iyo falanqeynta ethoobiya soo bandhiga ayaa la sii daayay talaadadii shalay kadib markii uu saddex maalmood ku jiray gacanta booliska warbixin arrintan ku saabsan waxaa qortay saliim salomon waxaana soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan
ashada bakeel oo ah wariye u shaqeeya qaybta afka amxaariga ee idaacadda dojawel horena ay usoo wada shaqeeyeen ayaa v o e da u sheegay inuu mar dhow la hadlay islamarkaana la soo daayay oo uu bannaanka joogo ka hor sii deyntiisa ayaa dadka la shaqaynayay iyo saaxiibadii tasfalem waxa ay sheegeen in meesha uu ku sugan yahay aanan la ogeyn tan iyo sabtidii balse booliiska dowladda dhexe waxa ay xaqiijiyeen xarigiisa mar ay la hadleen b b c da qaybta amxaariga waxaana ay sheegeen in aysan jirin wax laga walaaco booliisku ma aysan bixin wax faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan xarigiisa tasfalem waxa uu xiriir la lahaa qareenkiisa waxaana su-aalo lagu weydiiyey xarunta booliska ee ku dhow barxadda mexico sida ay sheegeen warar ay warbaahintu qoreen befekado xeylo oo ah madaxa xarunta horumarinta xuquuqda dadka iyo dimuquraadiyadda ayaa sheegay in la waayay tasfalem kadib markii uu soo tabiyey munaasabadda ireja ee ka dhacda magaalada adisababa munaasabadan ayaa ah mid dhaqameed oo ay u dabaaldegaan qowmiyadda oromada ee etoobiya befekado ayaa barta twitter-ka ku sheegtay in qorshihii tasfalem ee axaddii uu ahaa soo tabinta munaasabadan oo sidoo kale ka dhacaysay meel labaad munaasabadan oo ah mid sanadla ah ayaa waxaa inta badan lagu qaban jiray magaalada bishoftu oo ku taala gobolka oromiya waxaana ay afartan kilomitir dhinaca koofureed kaga beegan tahay magaalada adisababa kadib warintiisii munaasabada adisababa waxa uu tasfalem soo geliyey muuqaal video ah boggiisa facebooka ee ethobia insider kaasoo muujinaya dadkii munaasabada ka qaybgalaya oo cambaareynaya maamulka ra-iisul wasaare abi axmed dadka isku soo baxay ayaa sidoo kale dalbanaya in la sii daayo dadka siyaasada u xirxiran iyagoo ku qaylinayay magaca jawaar jawaar maxamed waa nin u dhaqdhaqaaqo oromada waana hogaamiye mucaarad ah waxaana uu u xiran yahay eedo ku aadan argagixisanimo iyo dembiyo kale sidoo kale waxaa la xiran siyaasiyiin caana oo qowmiyadda oromada ka tirsan sanadkii labadii kun iyo afariyo tobanka tasfalem waxa uu ka mid ahaa saddex wariye iyo lix qof oo bogaga internetka wax ku qora oo la xiray loona xiray kicinta rabshado iyo weliba dembiyo kale oo ay argagixisanimo ka mid tahay waxa uu xabsiga kusoo qaatay in ka badan hal sano iyadoo markii dambena la sii daayay kooxdan la xiray oo loo yaqaano sonine blogers waxa ay ku guuleysteen abaalmarinta xorriyadda warbaahinta ay bixisay sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobanka hay-adda difaaca wariyayaasha ee loosoo gaabiyey c b j c b j waxay cambaareysay isniintii xarigga tasfalem ma jiro wax jawaab ah oo ay xarigan ka bixisay dowladda abi axmed dhinaca kalena ra-iisul wasaare abi axmed ayaa markii labaad loo dhaariyey xafiiska isniintii dhaarintan ayaa imaaneysa xilli dowladda qaran ee dalkaasi ay muddo sanad ku dhow dagaal hubaysan ay lugaha kula jirto kaasoo kala dhexeeya xoogaga ku sugan waqooyiga wadankaasi ee gobolka tigray
mahadsanid falastiin axmed iimaan oo inoo soo jeedinaysay warbixintii ay noo diyaarisay saliim salomon markana suudaanta koofureed ururada u dooda xuquuqda warbaahinta ee suudaanta koofureed ayaa cambaareeyey hadal ka soo yeeray xubin sare oo ka tirsan baarlamaanka dalkaasi kaasoo sheegay in xarumaha warbaahinta lagala laaban karo ruqsadaha haddii ay tabiyaan wararka la xiriira qarashaadka baarlamaanka oo ay ka mid tahay mushaarkooda iyagoo aan ogolaansho ka helin afhayeenka baarlamaanka weke simon wudu ayaa warbixintan ka diyaariyey waxaana noo soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan bawl yoan bonjo oo ah guddoomiyaha guddi hoosaadka warfaafinta ee golaha sharci dejinta qaranka ee koonfurta suudaan ayaa sheegay in saxafiyiinta ay halis ugu jiraan in la dacweeyo haddii aysan raacin waxa uu ugu yeeray hanaanka habboon ee tebinta dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee sharci dejiyaasha qaar ka mida weriyaasha waa kuwo ku cusub saaxadda waxa aanna doonayaa in aan soo dhoweeyo anigoo isku dayaya inaan u sheego habraacyada saxda ah haddii ay soo booqanayaan baarlamaanka maxaa yeelay baarlamanku waa hay-adda dejisa sharciyada ayuu ku yidhi shir jaraa'id oo uu qabtay toddobaadkii hore haddii aad u imaanayso inaad la shaqayso hay-ad sidaas ah waa in aad sidoo kale ka warqabtaa habka loo maro xaaladaha qaar warbaahinta qaarkood halkii ay ii iman lahaayeen ama ay tegi lahaayeen xafiiska diiwaanka waxa ay la xiriiraan shaqaalaha xubnaha baarlamanka ama waxa ay xogta ka helaan ilo aan oggolaansho u haysan in ay bixiyaan macluumaadka qaar ayuu yidhi bonjo bonjo ayaa soo xigtay warar la baahiyey shan sano ka hor oo ku saabsanaa madaxweyne salva kiir oo lacag dhan afartan kun oo dollar u qoondeeyey xildhibaanada taasi oo isugu jirtay gunno iyo amaahda gaadiidka warbixinada ku saabsan qoondayntaasi dhaqaale ayaa qayladhaan baahsan ku abuurtay dalkan ugu da'da yar dunida halkaasi oo shaqaalo badan ay dowladda ku leeyihiin bilo mushaarkooda ah ayna macallimiinta dugsiyadu sanadkii qaataan lacag ka yar afar boqol oo dollar kooxaha warbaahinta ayaa sheegaya in hadallada ka soo yeeray bonjo ay yihiin iskuday dadweynaha looga qarinayo xogta ayna koonfurta suudan isku dayeyso inay abuurto dimuquraadiyad aansan lahayn michael duku oo ah agaasimaha fulinta ee ururka horumarinta saxaafadda ee suudaanta koonfureed ayaa waxa uu sheegay in xubnaha baarlamanku aysan ka hor istaagi karin wariyaasha inay tabiyaan shaqadooda oo ay ku jirto danta dadweynuhu saxaafadda waxaa xakameeya sharciga marka ay timaado wararka waxaa loo kala saaraa xog sir ah iyo mid aan qarsoonayn marka haddii ay tahay xog aan sir ahayn shacabku xaq ayuu u leeyahay inuu ogaado ayuu yidhi duku oo u warramayey barnaamijka la hadla koonfurta suudaan hadalka bonjo ayaa imanaya xilli ay wariyaasha koonfurta suudan wajahayaan cadaadis sii kordhaya oo ku aadan wararka ay tabiyaan saddex wariye ayaa dhowaan xabsiga loo taxaabay iyadoo xarun idaacadna albaabada loo laabay taasi oo ahayd iskuday ay dowladdu ku doonaysay inay ku xakamayso dadaallo ay wadeen dhaqdhaqaaqayaasha si ay u qabtaan waxa ay ugu yeereen kacdoon dadweyne oo nabdoon koonfurta suudaan ayaa kaalinta boqol soddon iyo sagaalaad ka gashay boqol iyo siddeetanka dal ee ku jira warbixinta ama tusaha xorriyadda saxaafadda adduunka ee sannadkan labada kun iyo koob iyo labaatanka ee uu soo saaray ururka wariyaasha aan xuduudda lahayn ee loo soo gaabiyo c b j
aada iyuu u mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo noo soo jeedinayay warbixintii weke simon wudo madaxweynaha faransiiska emmanuel macron iyo xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka anthony blinken ayaa wadahadallo ku yeeshay magaalada baris waana kulankii ugu horeeyey ee hogaamiyaha faransiiska uu la yeesho sarkaal mareykan ah tan iyo markii australia heshiiskii iibka maraakiibta badda ee quusta kaga baxday baris beddelkeedana la gashay mareykanka iyo britain warbixin ku saabsan kulankan ay yeesheen mas-uuliyiintani iyo dadaalka washington waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o eda cabdixaafid cawil ismaaciil madaxweynaha maraykanka jo biden iyo maamulkiisu waxa ay dadaal weyn u galeen sidii ay u dejin lahaayeen dowladda faransiiska oo hore uu sheegtay inay maraykanku khiyaameeyeen markii la galay heshiiskii saddex geesoodka ahaa kulankani waxa uu ka mid yahay dadaalkaas ay waddo washington britain oo mar dambe ku birtay heshiiska baariis uma ay muujin cadho weyn laakiin waxay xoogga saareen washington xogayo blinkan oo faransiiska u yimi ka qaybgalka shirka ururka iskaashiga dhaqaalaha iyo horumarka uu fadhigoodu yahay magaalada baariis ayaa warbaahinta u sheegay inuu kala xaajoon doono wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska arrinta xiisadda keentay ee heshiiskaasi saraakiil ka tirsan dowladda maraykanka ayaa hore u sheegtay inay aada ula yaabeen tallaabada uu madaxweyne macron qaaday iyagoo si qarsoodiyana u sheegay inuu macron doonayo inuu u muuqdo hogaamiye qaadi kara tallaabooyin ad adag maadaama oo ay doorasha foolka ku soo hayso laakiin washington waxay markiiba bilowday dadaal ay xaaladda ku dejiso maraykanku haddaba sidee ayuu uga qancin karaa faransiiska heshiiskaasi xiisada dhaliyey jawaabta su-aashaasi waxaa eegaya maxamed haaruun biixi oo ah falanqeeyo degan magaalada shafil bartayna cilaaqaadka caalamiga ah horta bilxaqiiqatan arintan heshiiskan laga baxay ee mareykanka iyo ay ka dambeeyeen faransiiska aada iyo aada bay uga xumaadeen oo ay dhaawac weyn bay ku tahay dhaawac dhaqaale oo kaliya kuma ahe mid siyaasiya bay ku tahay oo waxay dareemayaan inaan la ixtiraamin oo wixii ka dhexeeyey ee maaragtay isbahaysigii ka dhexeeyey mid military iyo mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid amni intaba inaan la ixtiraamin bay dareemayaan sida looga daweeye looga daba tagana way adkaan doontaa antony blinkan muhiimad culus oo saa u adag baa loo loo soo diray inuu xaliyo oo uu ka daba tago oo caano daatayba dowlad laqabay uu ka dhigo haddii la yidhaahdo maxalin karaa muxuuse ku xalin karaa waxay noqonaysaa uun dabcan in waxa badan ka badan waxay isku hayaan ka badan ka dhexeeya inuu maaragtay kala hadlo in dana dhaqaale iyo siyaalo kale looga wada hadlo oo fursado kale la istuso waa suurtagal sidoo kale waxaa shakila-aana inay kaadi doonaan mareykanku arrintii nato iyo ruushka iyo china iyo arrimaha waaweyn ee aanu midkoodna gooni u maareyn karayn inay iskaashadaan mooyaane ayuu mareykanku ku celcelin doonaa inay shaqayso iyo in kalena waa loo joogi doonaa dowladda faransiiska ayaa ku tilmaantay wadahadaladii qarsoodiga ahaa ee baajinta qandaraaskii faransiiska iyo australia mindii washington ay dhabarka ka taagtay faransiiska waxay sidoo kale ku tilmaameen arrin ka dhan ah ballanqaadyadii madaxweyne biden ee ahaa inuu soo celinayo xiriirkii yurub iyo maraykanka sidii uu ahaan jiray ka hor xilligii madaxweyne donald trump maraykanka ayaa iminka qirtay inay xaaladda qandaraaska si ka wanaagsan ay u maarayn kari lahaayeen iyaga oo qayb ka dhigi lahaa faransiiska ama ugu yaraan la socodsiin lahaa halka ay wax marayaan inkasta oo markii uu telefoonka madaxweyne jo biden kula hadlay madaxweyne macron ay xaaladdu yaro degtay laakiin waxaa muuqatay in wakhti ay qaadanayso inuu faransiisku ka bogsado arrinkan oo uu ku sheegay khiyaano waana ta keentay in faransiisku soo jeediyo in ay yurub samaysato himilo difaac oo fog oo ay kaga maaranto maraykanka cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste kooxda caalamiga ee u dooda xuquuqda aadanaha ee amnesty ayaa ku eedeysay taalibaan inay si sharci darraa ku dileen saddex iyo toban xubin oo ka tirsan qowmiyadda laga tiro badan yahay ee hazaara soddonkii bishii agost kadib markii ay la wareegeen gacankuhaynta dalka ay dagaaladu ragaadiyeen dhibanayaasha waxaa ka mid ah koob iyo toban askari oo hore uga tirsanaa xukuumaddii afghanistan ee la eriyey iyo laba qof oo rayid ah oo ay ku jirtay gabar toddobiyo toban jir ah sida ay amnesty international u sheegtay warbixin cusub oo ay faafisay dilalkan ka baxsan sharciga ayaa ka dhacay tuulada kahor ee ka tirsan degmada kidir ee bartamaha gobolka dayqundi sida lagu sheegay warbixinta iyadoo lasoo xigtay markhaatiyaal goobjoogayaal ahaa amnesty ayaa xaqiijisay sawirro iyo cadeymo muuqaal ah oo la qaaday kadib dilkan iyaga oo taalibaan ka dalbaday in falkan aargudashada ah ay joojiyaan qaxootigii ugu horreeyey afghanistan ayaa gaaray ciidda dalka canada tan iyo wixii ka dambeeyey markii kooxda taalibaan ay xukunka ka tuureen dowladdii afghanistan ee uu hogaaminayay ashraf ghani islamarkaana ciidamada isbahaysiga ay dalkaasi isaga baxeen qaxootiga dib udejinta looga sameeyey canada ayaa afar iyo toban maalmood lagu karantiilay shan ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada toronto xilli dalkaasi uu wajahayo kor u kaca hirka afraad ee xanuunka covid sagaal iyo toban oo farakulul ku haya dadka qaxootiga ayaa markii la tallaalay islamarkaana baaritaan caafimaad loo sameeyey kadib la dejiyey magaalooyin ka mid ah canada tallaabadan ayaa imaaneysa iyadoo dowladda kanada ay horey ugu dhawaaqday dalkeeda inay dib u dejin ka siin doonto afartan kun oo ka mid a qaxootiga afghanistan ee ka baxsanaya colaadda dalkaasi ka taagan markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan sidii aad maqlayseen xubinteenii dooda gaaban waxaa inoo hayaa xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
muddooyinkii ugu dambeeyey siyaasiyiinta aqoon-yahanada iyo waxgaradka magaalada muqdisho ayaa ka doodayay arrimaha maqaamka gobolka banaadir iyo sidii uu matalaad ku yeelan lahaa arrintaasina waxay soo martay maraaxilo kala duwan oo kolbo heer soo joogtay waxaase weli maqan qaabkii gobolka banaadir uu ku noqon lahaa maamul goboleed dhammaystiran haddaba yay tahay inay u istaagto hannaankii uu gobolku ku heli lahaa matalaadiisa waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya nabadoonbedel jaamac xirsi oo ka mid a waxgaradka magaalada muqdisho iyo axmed maxamuud xasan baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya nabadoon bedel arrinta gobolka banaadir horeyse ilaa dambayso sagaal iyo labaatan sanaa laga joogaa burburkii dowladii dhexe gobolka banaadir wuxuu ka socon laayahay oo wax ka qabsan laayahay waa shacabkiisa shacabkiisaan u bislayn inay wax qabsadaan shacabkiisaan garanayn meesha wax ka jiraan shacabkiisaan u diyaarsanayn inay maarata maamul samaystaan waxay garanayaan un waayo mar ay keligood ahayd oo dowladii jirin baa jirtay oo dhowr iyo labaatan sana ah oo shacabka muqdisho keliya ay ahaayeen oo xaafada xaafad u gudbi jirin oo degma degma u tallaabi jirin ee caqli ay iskugu yimaadaan oo dhaha war annagu maamul goboleed aan samaysano gobolka banaadira aan samaysano aan qaybsano xubnihiisa aan ku heshiino dowladdii noogu timaada markaa muqdisho ha noqoto caasimad state ku dhex taala ha noqoto fekerkaas raggii odhan lahaa hadday siyaasi tahay iyo hadday caaqil tahay iyo hadday culimo tahay iyo hadday dhallinyaro tahay iyo hadday haween tahay iyo hadday arrimo bulsho tahay ma jiraan waxaa laga sugayaa un dowlad wax kuu samaysa dowladna wax u samayn mayso buntland ma dowlad baa u samaysay somalilan ma dowlad baa u samaysay jubbaland oo maamul goboleedadan la mida dowladee u samaysay dadka reer banaadir anugu horaan u kari waayey waa qayliyey war ka kaca war wax samaysano marka bal dowladda ku tiraadaha samaysan hala arkee shacabkay ka socon laadahay dhaqaalaheeduna waxaa cuna dowladda maamul goboleedkee waxaa cad dowladda madaxweynaha kolba yimaadee dalka qabsada yaa ah madaxweynaha maamul goboleedka gobolka banaadir mafaad shacabkii ka doodi lahaana ma jiro juuq la odhan maayo haye baasto anigu waa ka bedelanahay walaalkay bedel oo runtii ku tilmaamay shacbiga gobolka banaadir shacbiga gobolka banaadir waa shacbi u heloon dowladnimo waa shacbi ku shaqaynaya rabitaan dowladnimo waa shacbi jooga caasimadii soomaaliya waa shacab ka kooban soomaaliya oo dhan aan ahayn qabiil shacbiga noocaasihi iyo caasimadii iyo madaxdii dalka sagaashankii markii dowladdii ay dhacday isla laba bilood gudahood waxaa la soo dhisay nidaamkii jabuuti ee uu madaxweyne ka ahaa cali mahdi maxamed ilaa maantana waxaa dhisan nidaam ama mid qoryo wata ha noqdo ama mid dimuqraasiya ha noqdee weligeed muqdisho ama dalku ma weyn nidaam la'aan mar haddaan nidaam la waayin arrinka dowlad goboleedka iyo meeqaamka muqdishona labaduba waxay ku qoran yihiin dastuurka qaranka soomaaliya federaalkahay ku qoran yihiin mar haddii ay dastuurka ay ku qoran tahayna waxa meelmarinteeda laga rabaa waa dowladnimada maahane shacabku waa taageere taageeraya mowqifka ay qaadatay dowladnimadu sidaas daraaddeed arrin dastuuri oo u baahan in loo xilsaaro wasaaradihii shaqada ku lahaa ay ka soo jawaabaan oo u soo gudbiyaan xukuumaddu ay u gudbiso baarlamaan baarlamaankuna uu qaadanayo intijaahii la soo gudbiyey aragtidiisi oo u codaynayo ama diidayo barnaamij noocaasa weeye marka dowladdu waxay xoog saartay dowlad goboleed ee xoog ma saarin meeqaamka gobolka banaadir ee dastuuriga dhaliisha shacab ma leh waxaa iskale dowladihii soo jiroo dhan baa iskaleh labaatan sannadood oo u dambeeyday shan madaxweynea la dhiso min afar sannadooda shantaa madaxweyne oo uu u dambeeya maxamed cabdulaahi farmaajo meeqaamka gobolka banaadir wuxuu ku qoran yahay dastuur dastuurkuna wuxuu odhanayaa waa inay caddaysaa dowladdu marka sidaasaan shacabku dhib ugu lahayn nabadoon bedel maxaad ku sababaynaysaa in maqaamka gobolka banaadir arrintiisa ay ka socon la'dahay shacabka muqdisho inaan dowlad wax u qabanayn waa ogyihiin inay kacaan oo hadladaan oo sanatarkooda iyo baxildhibaankooda iyo wasiirkooda iyo cuqaashooda intay isu yimaadaan oo tashadaan oo yidhaahdaan war dhaqaalaha inta la eg baa inaga baxa dalkeenniina gobolkeenniina wax kuma qabno wadda xataa nalooma sameeyo biyihii baa na dhex fadhiya qurunkaa qashinkii baa na dhex fadhiya inay saa intay yidhaahdaan oo tashadaan ay yidhahdaan war dowladu wax inoo qaban maysa yaanu ka sugaynaa wax marka saasay oga fadhidaa ninna wax uma soo wado ninna wax uma dhisayo dowlad wax u dhisaysaana tii horena uma dhisin tu dambe oo imaatana u dhisi mayso markaan waxaan leeyahay shacbiga hadduunan hadlan sidaa unbuu ahaanaya dulligaanbuu ku jiraya ma ahan inaan anigu dagaal ku baaqayo ma ahan inaan leeyahay qoryaqaad waxaa weeye canshuurta laynaga qaado oo gobolkeenna laga qaado soomaaloo dhan ku nooshahay oo xadaynayo madaxweynihii hore galmudug sideed iyo tobankii waagii la ahaa gobol in laba iyo toban gobol muqdisho dhaqaalaheeda lagu maaratay lagu kabi jiray anna aan hadda ogahay oon dhex fadhiyo in soomaaloo dhan isugu timid oo dhaqaalaha halkaa ka soo baxa mucaawino dibad laga helo mooye aan dowladda canshuur kale meel kale ka soo gelin waxaan doonayaa shacabka bixinaya canshuurta ee lacagta laga qaadayo ee dhididkoodii ay tahay inay intay istaagaan yidhaahdaan dowlan wax ma noo dhisaysaa maya annagaa dhisanayna cidna xabad kula dhici mayso inay golahoodii degaanka samaystaan inay maqaamkoodii muqdisho samaystaan inay iyagu isdoortaan inay barasaabkooda doortaan inay maayarka magaaladooda doortaan hadday saa yeelaan dowladi inta u timaada xabsi ku guri mayso xabadna la dhici mayso faraha looga qaadila dowladduna meesheeday deganaanaysaa oo xafiis kasta oo wasaarad leedahay meesheedu ahaanaya marka anigu shacabka waxaan ku dhaliilayaa ma melihi shacabku soomaali maaha waxaan ku dhaliilayaa oon ku canaananayaa ma hadlanayaan ma tashanayaan ma tashiilanayaan saas ragna waxaa u liitaa layidhi matashade iyo matashiishe iyo matoshe saddexdiiba waa ka maqan yihiin shacabka banaadir waxaan leeyahay walaalayaalow na kaciya aan tashanno waxayna aan dhisno golaheenna degaanka annagu aan dhisano cida gacmahaynama haysee baasto waad maqlaysaa nabadoon bedel qaabka uu dooda u dhigay maxaa adiga daliil ah oo aad u haysaa in dowladdu ay ka cagajiidayso arrimaha ku aadan matalaaddii uu yeelan lahaa gobolka waxaan ku sababaynayaa sidaan horeba kuugu sheegay madaxweynayaal fara badan baa shacbigu doorteen xildhibaanay soo doorteen xildhibaanadiina madaxweyneyaal bay doorteen madaxweyne kastaana waxaa lagu dooranaya caasimadda dalka caasimadii dalka in aysan lahayn konsulkii maamuli lahaa oo golaheedii iyada jaangooyada iyo taladu ay ka imaan lahayd aan loo dhisin ee iyaduna laguna doortay marka ninkaad waxaad layidhi kaba ka tolonaysa kabihiisaa la fiirshaabaa layidhi ninkii lagu doortay muqdisho ee aysan maamul lahaynee digreete ku magacaabay haddana kaga tegay iyadoo uusan waxba u dhisin nin walbaana ay caado u noqotay muqdishona abaal ay ku leedahay ummadda soomaaliyeed oo ay wax u qabatay korisay badbaadisay shakhsi kastoo soomaaliya qabiil kastoo soomaaliyana ay ku nool yihiin daryeelka meeshaa leh markii eeddaas iyo juurfalka lagu sameeyey uqubadeed baa ku dhacdo waxba waa dhaqaaqi waaye anigu waxaan qabaa masiibada iyo foolxumida iyo nidaamka soomaaliya maanta inuu dhaqaaqi laayo dowlad kastoo la dhisaana ay dhaqaaqi la'dahay waa marinka sharciga ee dastuuriga ee u yaalla oo laga leexanayo oo xamar in wax loo dhiso ah lagana daaya digreetada taasina maxay dhaxal siisay in wax walbaaba soco waayaan si wax u socdaan si ummaddu ay u kacdo si qofka bani aadamka maskaxda haddii uu ka jiradaad lugaha ka daawaysaa ma soconayo saddexdaa milyan ee ku nool caasimadii dalka ee soomaali oo dhani meesha qaaday hoggaan la'aan inay noqotaa suurtagal maaha ninkii ku maamulana wuxuu qaadayaa eedeeda iyo foolxumadeeda nin ku ammaanan oo maanta la odhan karo waxbuu qabtoo waa tegay ma jiro dhaliisha dowlad goboleedyada iyo hoggaanka dalku waxay ku leeyihiin waxqabad la'aanta iyo horu socod la'aanta iyo jihayn la'aanta caasimadii dalka loo samayn layahay hoggaan matala masiirka dadka ku nool oo saddexda milyane matala in loo samayn waayo waa dembi laga galay deegaanka iyo dadka ku nooloo tiradaa waxaan joognaa gebagabadii doodda xalku muxuu yahay sideese gobolka banaadir uu matalaadiisa ku heli karaa aan ku horeeyo nabadoon bedel xalku waxaa weeye waxaadan adigu qabsanina kuu qaban maayo markii xataa dowladdu saddex iyo tobanka ku dhawaaday maamul goboleedada qaar baa diiday waxaad ogtihiin soomaali shan meelood bay wax u qaybsatay shantii meelood ay wax u qaybsatay gobolka banaadir kuma jiro waa ka gooni xalku wuxuu ku jiraa war ninku dilay ya xar kuma seexiyo dowlad wax noo qabanaysaa horena uma jirin haddana ma jirto aan qabsanno waxeenna annagoo reer banaadira aan isku tashanno hantideenna garaadkeenna caqligeenna shacabkaa laga rabaa inay garab siiyaan inaanu kacno mudaharaad samayno nidhaahna anagaad isa samaynayna matalaada iyada samaysanayno ma fahanta taasaan anugu ku talin lahaa xalkuna halkaasu ku jiraa dowlad soo socota iyo mid joogta iyo mid kaa tagtay midna wax kuu qaban mayse shacabow aan gurigeenna quruxsanno danteenna aan qabsanno reer banaadirow aan isu nimaadno odayaashii baan ka mid ahay caaqiliintii baa jooga culimmadii baa joogta sanataradii baa jooga baarlamaankii baa jooga wasiiradii baa jooga waanaan isu nimaadno maxaa inoo dana aan nidhaahno gobolka banaadir haddaan sidan inay noo dan tahay isla garanno dee aan ku jirno haddii kale aan wax qabsanno sida kayrkeen meel gaaray baasto haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gebagabaynaysaa oo xalkuna ku jiraa xalku wuxuu yahay meesha walaalkay uu shacbiga eedda saaray shacbigu waxay u istaageen inay taageeraan dowladnimada eeddu halka ay taagan tahay dowladdii dhisi lahayd golayaashii deegaanka ee gobolka banaadir meeqaamkii gobolka banaadirna ansixin lahayd ayaa ka seexatay waddadii saxda ahayd ee caasimadani hoggaankeedu ku imaan lahaa eedda waxaa iskale waa dowladda dowladdii marka waxaa laga rabaa waxaa dhammaaday dhismihii maamul goboleedyadii dalka oo maanta maamul lagu marmarsiyoonayo oo la dhisayaahi ma jiro waa in dowladdu maanta kiiska u yaalla iyo culayska u yaalla iyo khaladka u yaalla iyo sixitaanku halka u yahay waa caasimadii dalka caasimadda culays la saaro loo dhiso hoggaankeedii iyo meeqaamkeedii si ay u gudato waajibaadka shaqo ee dalka iyo caasimadda saddexda malyan xaquuqda ay leeyihiin soomaaliya oo dhamme halka isku haysa halbowlaha isku haya isku xirku bacdama ay tahay welina aan la helin daawadeedii waxaan ku talinayaa shaqada taalla koow oo dalka u taalla inay tahay dhismaha caasimadda gobolka banaadir meeqaamkeeda intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen nabadoon bedel jaamac xirsi oo ka mid a waxgaradka magaalada muqdisho iyo axmed maxamuud xasan baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaalida tan iyo kulanti dambe nabade
aad ayuu u mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaa inoo haysaa caashi ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oo aan toddobaadkan ku eegayno xaaladda qoysaska ee somalilan toddobaadkan ka soo saartay magaalada laascaanood ee ku jira xero kumeel gaar ah oo uu maamulka puntland uga sameeyey magaalada gaalkacyo waxaan barnaamijka kaga hadlaynaa qaabka ay qoysaskani ku soo gaareen gaalkacyo iyo xaaladda ay hadda ku sugan yihiin iyo sidoo kale waxaa qorshaha ugu jira caasho cabdulqaadir xasan oo muddo dheer deganayd laascaanood ayaa ii sheegtay in laga soo qabtay dukaan ay adeeg uga soo doonatay carruurteeda waxay sharaxaysaa qaabka lagu soo qabtay iyo siduu hadda xaalkaydu yahay waxaa laga soo qabtay anoo ilmaheyda kusoo sugay meeshan baqada jiro wax ka iibsanay baa la isoo qabtay ilmaheyda xaafada jiraan baa anoo kaligay la ikaxeeyey anoo kaligay markii meel garoon a la igeeyey kadib ba haddana xaafadii in la galay ba haddana ilmihii iyo wixii degnaana ugu soo waday haddana gurigeygan kasoo baxay meeshan baqad horteeda wax ka iibsanayay oo ilmaha sokor yar uga iibsanayay anuu kaligay baa la isoo kaxeeyey markaas kadibna ilmihiiba haddana la keenay garoonka oo lasugu oo keenay ummadii oo dhan ilmaheyda reer kalena la soo kaxeeyey ayagan reer kale noola soo waday ani ilmaheyga adagu waxaan ishelnay anigu waxaa iqabtay subaxdii hore todobadii markay ahayd baa iqabtay ilmaheyga lixsaa markay ahayd baan arkay ilmahana garoonkaa la keenay garoonkaad isku aragteen markaad ilmahaaga garoonka haa ani ilmaheyga garoonka isku aragnay haa ilmahaaga waa imisa waa imisa caruura ilmaheyga waa shan caruur kan u yar waa saddex iyo toban jir kan kale waa toban jir waxaa u yar waxaa u yar laba sano laba jir baa u yar hadda adigii caruurtaada waad wada joogtaan waa waad dhantihiin ani caruurtayda waa wada joognaa ani caruurtayda odagii keli waa laga xiran oo meesha hada lagu haystaa xiran isna kalkadii ku jira weli laga soo daalin laakiin anaga caruurtayda meesha isu aragnay marka adiga lagu soo qabanaayo caruurta waxaad sheegtay inay guriga joogeen odagana xaguu jiray odagana magaaladii shaqu u doontay shaquu jiray muxuu ka shaqaynaya isaga wuxuu ka shaqaynaya bagaash buu gadaya dee magaalada bagaash yar buu gadaya anugu hooyo guri joogtaan ahay waxama qabanayna goorm goormaa lagu soo qabta adiga habeenkii garoonkaan ku baranay adugu sideed sac maalino markay ahayd labadii maalino baa nala soo kaxeeyo gaalkay xagga naloo soo waday teendhoo yar yar baa naloo dhisay dameelahaas isaga jirnaa anagu markay yar baydha waan ka imaaday laakiin anagu markaan tagay marka baydhabo inaad ku noqoto ma jeclaan lahayd hadda haddii aad hesho gaadiid iyo sahay ha waan rabi lahaa haddii oo helo gaadiid ay kaxeeyo waan rabi lahaa xabiibo macalin oo sida ay sheegtay iyo ku noolayd magaalada laascaanood muddo labaatan sano ah kana mid ah dadka laga soo raafay magaaladaasi ayaa sheegaysa in iyada oo qaar ka mid a caruurteeda ay iskuullada ku maqan yihiin laga soo saaray magaalada waxay ku bilaabaysaa xaafadda laga soo qabtay daami daami daami baa laga soo qabtay daami daami waa xaggee daami dee waa naascaanood gudaheeda weeye meel anagaa fadnaadinaa xagga reer koonfurka u badnaayo baa daami la yidhaahdaa walaal macaane markaa la isoo qabanayay anagoo suuqa ku maqan adeeg doontay baa aruurta laga qabtay aruurtii oo iskuulka jirta baa layga soo qabtay ma garata aruurtay waan ka soo tegay anagoo laba dardood kaliya wato kuwii kale iga maqan yihin baa laisoo kaxay ma garata markii dambana adoo alxamdulilahi rabbilcaalamiin aruurtiina waa iisoo hayso hodan horaa la ii keenay ma garata yaa kuu keenay gaari baa lagu soo saaray macalimiintooda qaralaasiya macalimiintooda baa gaarihii soo saartay oo iisoo lagu soo daray gaari dad soo socda oo caadi gaari iska soo raaca dadka lasoo qaban ku jiray oo gaari soo raacay baa macalimiinteeda igu soo dartay aabihii reerkan aawey aabahooda wuuba naga soo horreeyey isaga wuuba naga soo horreeyey dadkii habeenkii la qaaday buu ku jiray anagana dadkii subaxii lasoo qaaday baan ku jiray magaalada laascaano maxaa ka qabanayseen walaal waxaan qaban jirnay dadka guryaha dhaqa oo meelaha fiiqa oo baan ahayn oo meheradaha hortooda iska fiiqo aabbaha reerkana muxuu qaban jiray aabbaha reerka wuxuu ku shaqayn jiray dadka suulooyinka qodo maaragtay suulooyinka suulooyinka maaragtay boosameelaha suulooyinka dee iyo baraagaha u qodo jiray iyo baraagaha daddeedaana hoos ka degan oo maasha allah baan naascaano anigoo gabaraan baan galay intaas aruur aan ku dhalay waxaan ka imooda meel yidhaahdo meel yidhaahdo diisoor diisoor naascaanood waxaan degnay labaatan sano labaatan sano
maxaa hadda qorsheynaysaa ma inaad gaalkacyo joogto ma inaad laascaanood mar kale ku laabato ma inaad diinsoor aado maxaa qorsheynaysaa hadda walaalay macaanay kolay reerka oday baa le oday baana wado dee odayga marka hore wuxuu yidhi ma gaalkacyo aan isku degay oo alaabteeda maqan dadkii jaarka isaga deganaayo dhulka meesha isaga u ogaayo aan dadkaasaan la hadlaya masoorihi alaab baa iga maqan buu yidhi qaabka dadkan lagaga soo saaray magaalada ah ay dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha waxay sheegayaan inay tahay mid xadgudub ku ah xeerka xuquuqda aadanaha dadkaasi waxaa ka mid ah cabdulaahi calas jimcaale oo ka mid a difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee soomaaliya oo hadda ku sugan magaalada sweden runtii dadka oo laga soo barakiciyey laascaanood runtii waa arrin aada iyo aada xadgudub ugu ah waayo xuquuqda aadamiga ayay xadgudub ku tahay waxay xadgudub ku tahay qaanuunada caalamiga ah ee lawada aqoonsan yahay ayay xadgudub ku tahay waxay xadgudub ku tahay shareecada islaamka ay xadgudub ku tahay waxay xadgudub ku tahay soomaalinimada ayay xadgudub ku tahay waxay xadgudub ku tahay dhaqanka soomaalida ee suuban ayay xadgudub ku tahay marka dadkaasi runtii waxay la kulmeen xadgudub aada iyo aada u xanuun badan oo argagax leh oo ummadda soomaaliyeedna aada iyo aada ay uga yaabto waayo arrinka dadkaa ku dhacay haddiiba ay somalilan go-aansatay in ay degaanadeeda ka soo saarto dadka ka soo jeeda koonfurta soomaaliya qaabkee ay ahayd inay u marto si looga baaqsado argagaxa iyo kala hordhowga ku dhacay qaar ka mid a qoysaska la soo saaray waa kan mar kale cabdulaahi calas jimcaale calas ahaan hadda anigu ma qabo maamulka somalilan oo dhan inay arrinkan isku raacsan yihiin ma qabo because arrinkan waa arrin oo diidaayo damiirka biniaadanimada wuu diidaya waxaan oo kale inay qof biniaadana ku dhacaan haddii ay ayagu ay rabaan inay dadkan bixiyaan waxay waxay samayn kareen si nabadgelya ayay samayn kareen dadkay u yeeri kareen shir bay u qaban kareen waxay dhihi kareen war walaalayaalo muddadaasaad nala joogteen hadda waxaa rabnaa inaad deegaanadiina ku laabataan si nabada waa idin aan babixinaynaa sahayaan idin siinaynaa wixii halkan hanti idinka yaallo urursada wixii aad wax leedihiin oo dhan isdiyaariya muddo hebel ayaan ayaan markaa deegaankiin inaa ku naqatiin ay tahay hataa hataa sidaa u mari lahaayeen garowshiya aa la heli lahaa laakiin sidii qafaal oo kale inta habeen madow dadkii iyo iyo subax aroortii inta dadkii guryihii loogu dhaco caruur ha dhihin oo haweenka ha dhihin oo odayaasha ha dhihin dadkii oo dhinta lasoo raafo banaanka la isugu keeno baabuuro lagu soo raro oo hantidoodii iyo waxoodii oo dhan aysan meel ku ogeyn waad aragta dadka cabanaya qaaraa caruurtoodii waaye qaaraa hantidoodii kasoo tegay qaaraa xataa dad kale u shaqaynaya oo mushaaraadkoodii kasoo tegay qaaraa dukaamadoodii ay ayaga ka shaqaysanaya kasoo tegay qaar xamaalataha oo dad inay lacag ku lahaayeen laga yaabo ayaa hantidoodii o dhan kasoo tegay cari dadaa cari lahaa waa kasoo tegeen dadaa digaag lahaa waa kasoo tageen fiiri xadgudubka ku dhaco ruuxa waxaa samaynaya intuu meel istaago haddii asiga lagu samayn lahaa muxuu dareemi lahaa muxuu dareemi lahaa runtii waa arrin runta aadaan uga naxna aadaan uga argagaxna runtii injineer maxamuud cabdinuur aadan guddoomiyaha degmada gaalkacyo ee puntland ayaan weydiiyey bal haddii ay tirakoob ku sameeyeen tirada dadka ilaa iyo hadda soo gaaray magaalada gaalkacyo ee ku jira xerada loo ooday dadkan laga soo saaray magaalada laascaanood walaale dadka waa tiro koobnay inkastoo saacad kasta uu imaanayo gaari cusub oo dad sida haddana dadka hadda daatada noogu jira waa saddex kun iyo boqol iyo afartan iyo lix qof ilaa maanta dadkii yimid waxa weye weli daata recording baa lagu wadaa waa waa waxa weye waa la diiwaan gelinayaa dadkaasi waxay isugu jiraan dad xaasas ah iyo caruur iyo dumar iyo dad xoogsato ah oo meesha shaqo u joogay afar boqol iyo siddeetan iyo sideed qoys oo waxa weeye qoyska ugu yar uu uu shan qo shan qof ka kooban yahay kan ugu badanna ilaa shan iyo toban qof uu yahay waxaa jirta laba boqol afartan iyo lix qof oo xoogsato ah oo rag iyo dumar isugu jira oo asxaanood ka xoogsatay waxaa kaloo dadka ku jira konton iyo lix qof oo etoobiyaan ah dowladda etoobiya kasoo jeeda qowmiyadeeda kala duwan marka dadkaas guud ahaan waa saddex kun iyo boqol iyo afartan iyo lix qof inta daatada ku jira qaar ka mid a dadkan ee ku jira xerada gaalkacyo ayaa hadda waxa ay qorshaynayaan inay dib ugu laabtaan deegaanadoodii ay markii hore kasoo barakaceen sida uu ii sheegay injineer maxamuud cabdinuur aadan oo ah guddoomiyaha degmada gaalkacyo ee puntland ilaa hadda toddoba boqol oo qof ayaa doortay inay safarkooda sii wataan maamulka hirshabeelle iyo maamulka south west ama koonfur galbeed oo ay original kasoo jeedeen inay aadaan gaadiidkii baa loo keenay qaadi lahaa wixii tasiilaad ah oo la karay oo la awooday baa loo diyaariyey haddeer waxaa diyaar ah ilaa toddoba gaari waxaanu ka ballanay maamulka galmudug inaan ku wareejino oo iyagu ay amnigooda kafaalo qaadaan dabadeedna ay hirshabeelle iyo iyo iyo south west u gudbiyaan insha allah waxaan rajaynaynaa saacadaha nagu soo aadan inaan ku wareejino mas-uuliyadda dadkaas dowladda gel galmudug inaan ku wareejino oo ayagana ay sii ama bixiyaan iyaguna ay sii ama bixiyaan gaadiidkii iyo logistikada way haystaan amnigooda iyo dhaqdhaqaaqooda inay la socdaan ilaa iyo ay ka gaarsiinayaan maamulka ku xiga oo waxa uu hirshabeelle iyaga ayaa mas-uuliyadda qaadaya dalin dhinaca kalena wasiirka caafimaadka ee puntland doctor jaamac ayaa waxa uu sheegay in koox caafimaad oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee puntland ay hadda daryeel caafimaad u fidanayaan dumarka iyo carruurta ku jira xerada ee u baahan daryeelka caafimaad annagu waxaanu ka howlgallay markii ay soo gaareen deegaanka ay dowladda puntland ka taliso waanu soo raacnay ilaa ay aanu usoo raacnay xeradan lagu xareeyey laba tiim oo laba ambalaas kala wata oo dhakhaatiir iyo neerfi isugu jira ayaanu halkan kaga dhignay stationary ama aanu ku nageynay xerada dhexdeeda oo maalin walba subaxii miiska iyo kuraasada intay lasoo kala baxaan dadka si mutadawacnimoa u qaabilayey dadka runtii cabanayay ee xanuunada ka cabanaya waxay u badnaayeen hooyooyin iyo carruur hooyooyinka qaar baa uur leh carruurtu waxay ka cabanayeen xumad iyo shuban iyo waxyaalaha lamida dad dad sonkor qabay oo sonkortii dhacday dumar uur leh oo runtii teer u baahan carruurta oo xanuunadii caadiga ahayd carruurta ku dhici jirtay ku dhacday waxyaalaha iska ruutiinka ah ee inta badan ay keentay rafaadka ay soo mareen iyo dayaca ayaa ugu badan kuwaana waa waa la tacaalay wixii taakula caafimaadna waanu u samaynay welina waanu u samaynaynaa ilaa inta aan ku sallimayno maamulka nagu xiga si ay u gaaraan meeshii ay rabeen inay gaaraan ugu dambayntiina cabdulaahi calas jimcaale oo ka mid a difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee soomaaliya oo hadda ku sugan magaalada sweden ayaa baaq u diraya maamulka iyo guud ahaan dadka reer somalilan waxaan ka codsanaynaa dowladda somalilan waxaanu ka codsanaynaa oo cod dheer weliba uga codsanaynaa inay dabagal ku samayso xadgudubka dadka soomaaliyeed loo geystay tani waa taariikh waaye taariikh waaye waa in sharci ugu qabtaa dadkaas waa in sharci ugu qabtaa sharciga ka shaqaynaya somalilan waa inuu kuwa xadgudbo u qabta waaye waa inuu garowshyo siiyo waa inuu xaqooda iyo xuquuqdooda usoo biciyo waaye dadka lagu xadgudbay ee soomaaliyeed somalilan waxa goosashada ku qasbay waxaa waaye xadgudub loo geysta waaye maaha maanta ayagu naftirkooda inay xadgudub geystaan maaha sharciga somalilan waa inuu dabagal ku sameeyaa dadka xadgudubka ku sameeya shacabka soomaalida dadkii barakiciyey dadka hantidooda ka reebtay dadkii sidaa aragtay foolxumada ula dhaqmay waa in waa in cadaalad cadaaladda waa in la hor keenaa anagu anaguna taa waan fiirinaynaa waan fiirinaynaa indhaha indhahaan ku hayna hay-adaha xuquuqda aadamiga u dooda oo way fiirinayaan arrinkaas sida somalilan wax uga qaban somalilan ayaa difaacday sababta ay dadka kasoo jeeda koonfurta soomaaliya uga soo saartay laascaanood waxa ay sheegtay inay muddo ku dhow soddon sano ay hoy nabdoon u ahayd dad ka soo jeeda soomaaliya sida ay u dhigtay war-saxaafadeed ay shalay soo saartay ayay somalilan ku tiri waa muhiim inaan adkayno go-aanka dhulka somalilan looga masaafurinayo shakhsiyaadka la doortay oo ka dhashay arrimo khuseeya amniga oo ay ka mid yihiin codsi ka yimid bulshada iyo mas-uuliyiinta degmada laascaanood ayaa lagu yidhi qoraalka warbixinno sirdoon iyo la tashiyo ayaa bixiyey tilmaamo cad oo ah in shakhsiyaadkan ay halis gelinayeen ammaanka bulshada deegaanka sidaasi daraaddeed dowladda somalilan waxaa khasab ku noqotay in ay tallaab qaado balse hab si buuxda u ixtiraamaya xuquuqda aadanaha dhinacyada oo ay ku jirto cunno biyo iyo gabaad kumeel gaar ah iyo iyada oo aan waxyaalla hanti iyo mid shakhsi la gaarsiin ayay somalilan ku xustay war-saxaafadeedka intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno nabadgelyo
aad ayay u mahadsan tahay caashi ibraahim aadan oo nala socodsiinaysay barnaamijkii haweenka iyo qoyska markana waxaad ku soo dhowaataan heesay ku luuqayso maryan mursal
damacsanaad aqoowinaan wada tagnaa cishqay dilo dadko hurdaabaan ku daydayaa waxaan damacsanaad aqoowinaan wada tagnaa cishqay dilo dadko hurdaabaan ku daydayaa halgalo oo dawe naftan dacatiga hay dirin urba halgalo oo dawe naftan dacatiga
suqii dhalayba daraato idayriyo dunyalaan nin guur damca dambi buu gala dhalayba daraato idayriyo dunyala'aan nin guur damca dambi buu gala hay dirin waxaan dow ahayn hay dirqii gabaryahay ida hay dirin waxaan dow ahayn hay dirqii gabaryahay ida
dayrinin dadacadanka doorbide idaacadeenna caaway cawayska waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab tan iyo idaacadeenna kale dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo